halkani waa e w r dventstwal radio codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinaya shiino kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedin doona sulayman labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheeraysa daabacsan oo aynu idiin soo xulinay kuwaas oo aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow waxaynu kaa codsanayna inaad barnaamijkeena si haboon u dhegaysataan haddii aad wax su-aalaha qabto ama aad haysid wax talaama tusaale fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u guudagalin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan caafimaadka waa mid muhiim ah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa dhibaatada la xiriira dhalmada waxaana inoo soo jeedinayaa shiino ee dhegeysi wanaagsan
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta leho waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aada horeba nooga barateen ee caafimaadka haddii ilmuhu hore usoo jeedo halkii dib ugu jeedi lahaa waxaa laga yaabaa inaad dareento gacmaha iyo lugaha ku kuusan halkaad ka dareemi lahayd dhabar wareegsan tani inta badan ma aha dhibaato weyn hase ahaatee waxaa laga yaabaa inay foosha muddo dheer qaadato oo hooyadana dhabarku xanuuno waa inay had iyo goor bedesho siday u jiifto taasoo laga yaabo inay ilmaha rogto madaxii ilmaha ayaa laga yaabaa inuu aada u weyn yahay oo aanu qofka dumarka ahi misheeda soo dhaafi karin tani waxaa laga yaabaa inay qabsato dumarka miskaha yaryar laga yaabaa inay qabsato qof mar hore si caadi u umushay waxaa laga yaabaa in inaad dareento inaan ilmuhu hoos usoo soconaynin haddaad tuhunto dhibaatadan isku day inaad hooyada cisbitaal geyso waayo waxaa laga yaabaa inay qalad u baahato dumarka miskaha yaryar lihi ama aada u gaagaabanin waa inay ilmahooda ugu horeeya cisbitaal ama meel ku dhow ku dhalaan haddii hooyadu hunqaacayso ama aanay waxba cabayn waxaa laga yaabaa inay biyo la-aani hayso tani way dhaqso horeyn kartaa ama way joojin kartaa radiidkii ama isqabsiyadii sii cabidda biyo ku celcelinta ama cabid kale oo ay kabkabato radiyada ama isqabsiyada dhexdooda dabakeenka marmar umulisadu waxay ku garan kartaa haddii ilmuhu dabakeen yahay tataabadka caloosha hooyada iyo haddii ay dhageysato ilmaha wadnihiisa isgaraacadiisa ilmaha dabakeenka ahi waxaa laga yaabaa inay dhalashadiisu ku howl yaraato sidan haddii ilmuhu lugihiisa soo baxo waxaana ee aan gacmihiisa soo bixin gacmahaaga si wacan u maydh dabadeedna ku xoq isbiirto gacmaha dabadeedna farahaaga gudaha geli oo ilmo garbihiisa u cadaadi sidan ama gacmihiisa ku cadaadi jidhkiisa haddii gacmuhu soo bixi waayaan u jiifi hooyada jirjirka hortaada geli ilmo afkiisa madaxiisa ku cadaadi laabtiisa islamarkaa qof kalena madaxiisa hoos ha u soo cadaadiyo hooyadu aada ha u dacato hase ahaato weligaa ilmo jidhkiisa ha soo jiidin haddii ilmuhu gacan keeno haddii ilmuhu gacantiisa ugu soo horeysa islamarkaa doono gargaar dhakhtarnimo waxaa laga yaabaa in loo baahdo qalid si isla markaa loo geeyo marmar ay xuduntu ugu duuban tahay ilmaha qoortiisa si giigsan oo aanu soo wada bixi karayn isku day in aad ka bixiso xudunta qoorta ilmaha haddaad tan samayn kari weydo waxaa laga yaabaa in loo baahdo inaad xidho xudunta oo aada goyso isticmaal maqas caaro ama gamuuran oo la karkariyey saxara ilmaha afkiisa iyo sankiisa ka buuxa marka xabku burburo haddii ay ku jirto ama ay la socoto ilmaha saxaradiisa madoobay ee ugu horeysa waxaa laga yaabaa inuu ilmuhu halis ku jiro haddii uu neefsado saxarada uu xaarku galo sambabadiisa waxaa laga yaabaa inuu dhinto marka madaxiisu soo baxa hooyada u sheeg inaanay ducan hase ahaatee si ay dhaqso badan oo gaaban u neefsato inta aanu ilmuhu neefsan waqti ku qaado si aada ugu nuugi lahayd xaarka ilmaha afkiisa iyo sankiisa adoo isticmaalaya kuubadda wax kasoo nuugta xataa hadduu bilaabo inuu neefsado markaaba waad soo nuugi tan iyo intaad saxarada kasoo dhammaynayso mataanaha umulida mataanuhu inta badan waa ka dhib badan tahay oo waa ka halisan tahay umulida qof keli ah marka xagga ilmaha iyo hooyada la eego waxay nabadgelyo ku jirtaa inay hooyada ku dhasho mataanaha cisbitaal waa inay hooyadu cisbitaal aada ugu dhowdahay wixii bisha toddobaad ka dambeeya waayo foosha mataanuhu goor hore ayay bilaabataa calaamadaha ku tusaya in qofka dumarka ahi ay u dhowdahay inay mataano dhasho dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadirinta laho waxaa halkaa noogu dhammaaday barnaamijkii aad hore nooga barateen ee caafimaadka waa shiine oo idin leh caafimaad
waxaan filayaa inaad si haboon dhegeysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aal ah oo ku saabsan barnaamijka caafimaadka fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale kusoo dhowaataan heestan daabacsa
cawaysiinka lacadanka cayaadna habeen barka wafiyolaqalka dunidan casar joogtada cawaysiinka lacadanka cayaarka habeen barka haddaan canabay tacayn cibaadaa kugu dul furay doladna darta u galay adoo ciirtila fadhiya haddaan haddaan haddaan haddaan haddaan calankaa duldulay haddaan canabay tacayn cibaadaa kugu dul furay doladna dadka uu galay adoo ciirsila fadhiya haddaan haddaan haddaan haddaan haddaan calankaa dul furay ededan ceeryaa magaa cawrirka ababinkaahi calaamada qaylka ayan cidi kugu luguyni ededan ceeryaa magaa cawrirka ababinkaahi calaamada qaylinta nayan cidi kugu luguyni anqon cidlaan labudane cawanan lagaalu bixinun sidiyo ceelkoona garanay jacaylkana ceeba badin jacaylkana ceeba badin ha noqon cidla'an la mudaney cawanan lagaalu bixinun sidiyo ceelkoona garanay jacaylkana ceeba badin jacaylkana ceeba badin dunidan casar joogtada dabaalaha cashaqa cilaqadiyo faalada cibarada cibarada goonyaha dunidan casar joogtada dabaalaha cashaqa cilaqadiyo faalada cibarada cibarada goonyaha calosha waxaan kaar qabo haddii uu cul hortaagan yahay culays weynigu hayaan wax kale i cadaadiyaan miyaan miyaan miyaan miyaan miyaan carabtaaqayaay caloosha waxaan kaar qabo haddii uu col hortaagan yahay culays weynigu hayaan wax kale i cadaadiyaan miyaan miyaan miyaan miyaan miyaan carabtaaqayaay higaagyada cayniska
cartabada raacdada caraabada joogtada calol xumoyay ku gelin igagiyada ayniska cartabada racdada carabada joogtada calol xumo ee ku geliire عنقن عدلا لمدني عوانا لقال بحنون سيدي يعيل طول درني سعيل كان عيب بدن سعيل كان عيب بدن عنقن عدلا لمدني عوانا لقال بحنون سيدي يعيل طول درني سعيل كان عيب بدن سعيل كان عيب بدن
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay tirikoobkii ku saabsanaa reer banu israa'iil waxaana inoo soo jeedinaya sulaymaan ee dhegeysi wanaagsan
dhegeystayaal weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeennii ku saabsanaa kitaabka samueelka labaad qisada ku saabsan tirakoobka loo sameynayay dadka reer banu israa'iil oo uu rabbigu ku amray daawuud markaasaa yo-aab boqorkii ku yidhi rabbiga ilaahaaga ahu ha badyo dadka oo inkastoo ay yihiinba ha ku daro boqol jibaar oo indhahaagu boqorow sayidkeygiyo taas ha arkeen laakiinse maxaad taas ugu farxaysaa boqorow sayidkeygiyow habase yeeshee boqorka hadalkiisa waa ka adkaaday hadalladii yo-aab iyo saraakiishii ciidankaba markaasaa yo-aab iyo saraakiishiisii ciidankuba boqorka hortiisa ka tageen inay dadkii soo tiriyaan oo waxay ka gudbeen webi urdun oo degeen carooceer oo ku taal xagga midigta iyo magaalada ku dhex taal dooxada gaad iyo tan iyo yacser oo haddana waxay yimaadeen jilaacaad iyo ilaa dalkii taxtiim codshi oo waxay yimaadeen danyacan iyo sidoon hareeraheeda oo waxay yimaadeen dhufayskii turos iyo magaalooyinkii reer xiwi iyo reer kancaan oo dhan oo waxay tageen xagga koonfureed oo dalka yahuuda ilaa beershebac haddaba markay dalkii oo dhan horay iyo dib u dhex mareen ayay yeruusalem ku soo noqdeen sagaal bilood iyo labaatan maalmood dabadood markaasaa yo-aab boqorkii siiyey tiradii dadka oo waxaa dalka israa'iil ku jiray siddeed boqol oo kun oo nin oo seefqaad ah oo xoog leh oo waxaa dalka yuhuudna ku jiray shan boqol oo kun oo nin oo daawuudna qalbigiisii ayaa naxay markuu dadka tiriyey dabadeed markaasaa daawuud rabbiga ku yidhi waxaan sameeyey aad baan ugu dembaabay haddaba rabbiyow waan ku baryayaa ee iga fogee dembigayga anoo addoonkaaga ah waayo nacasnimo weyn baan sameeyey oo markii daawuud subaxii toosay ayaa ereygii rabbiga u yimid nebigaad oo ahaa daa-uud wax arkihiisii oo wuxuu yidhi tag oo daa-uud la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay saddexdan waxyaalood baan ku siinayaa ee ka dooro mid aan kugu sameeyo sidaas daraaddeed gaad baa daa-uud u yimid oo intuu u waramay ayuu ku yidhi toddoba sannadood dalkaaga abaari ma kugu soo degtaa mase saddex bilood baad cadaawayaashaada ka cararaysaa iyagoo ku eryanaya mase saddex maalmood baad balaayo dalkaaga lagu soo dejiyaa haddaba tasho oo ka fiirso jawaabta aan u celiyo kii isoo diray markaasaa daawuud wuxuu gaad ku yidhi cidhiidhi weyn baan ku jiraa haddaba rabbiga gacantiisa aan ku dhacno waayo naxariistiisu waa badan tahay laakiinse yaanan dad gacantiis ku dhicin saas aawadeed rabbigu balaayo ayuu ku soo dejiyey reer binu israa'iil taasoo timid subaxdii iyo ilaa wakhtigii loo qabtay oo ilaa daan iyo tan iyo beersheba waxaa dadkii ka dhintay toddobaatan kun oo nin markii malagii gacanta u fidiyey inuu baabiyo yeruusaleem ayaa rabbigu bilaayadii ka qoobamaaday oo wuxuu ku yidhi malagii dadka baabi'inayay bes weeye haddaba gacanta soo celi oo malagii rabbiguna wuxuu ag joogay meeshii haruurka lagu tumi jiray oo uu arownaah kii reer yeebuus lahaa markaasaa daawuud wuxuu la hadlay rabbiga kolkuu arkay malagii dadka laayay oo yidhi bal eeg waan dembaabay oo wax qalloocan baan sameeyey laakiinse idahu waxay sameeyeen haddaba waan ku baryayaaye gacantaadu ha ga gees noqoto aniga iyo reerka aabbahay
heestaasi waa hees nebi amaani ah laanta soomaaliga ee codka rajada waxay siidaysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo aan mar weliba sheegno oo ay weheliyaan barnaamijyo isugu jira caafimaad heeso iyo nolosha qoyska casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gabgabaynaynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka korsato bugga nolosha ama aad doonayso inaad wax ka barato caafimaadka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dot com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dot com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda leho meel kasta aad joogtaan intaa mar kale hawada dib uu kulmayno adigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
boqoliyo lixdan iyo lix baan kugu hadhay lix kun iyo lix boqoliyo lixdan iyo lix baan kugu hadhay aygalaaw aygaleexay aana liicin ana labaa la dooni aygalaaw aygaleexan aana liicin ana labaa la dooni ama libinkaasi ama labalis caashaqa nabteeniyo jacaylkaba aan nabadgelayayno ama libinkaasi ama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgelayayno
jacayl